miyaan la odhan karin haatan labadaa gobol waxa ay leeyihiin dad gaara oo ka soo horjeeda ama doonaya in ay xoog ku muquuniyaan dhinaca ma loo ma loo arki karaa maamulka somalilan oo labada gobolba weerar ku haya iyo maamulka puntland ee eela isteen oo isagu aan gacmihiisa ka laabtay labada gobol wallaahi dee xusenow waxa weeye muxuu ahaa wixii ba waxaabay bas waxa ka sukaysatay waxa weeye snmka somaliland waynu ognahay ajindahooda ajindahooda waxa weeye soomaaliya oo dagaal laga oogo oo al-shabaabka shariif leeyihiin waxbay wadaagaan snmka ama somaliland iyo al-shabaab oo maxay tahay waxay wadaagaan waxay wadaagaan waxbay nima diida wey soomaaliya in nima loo diida wey buuraha galgala iyagaa taakuleeya waa wax la ogyahay wey sibaayaa taakuleeya isagaa bixiya kharashka hadda maalintii dhawani uu teganaa idaacadu uu wax sheegeen qaarkood inuu hubiyo wuxuu gudbiyey saxiix buurta inay galeen waa la sheegay marka waxa weeye taas waa dayirka aynu ka arkayno ficliyan wax muuqda weeye adduunkana kama qarsoona ficilka iyo muxuu ahaa iyo dhulbalaasiga iyo dadbaadiiska iyo muxuu ahaa shacabkii meeyi meesha la yiraahdo ii keen shacabkii ceerkaanu meeyi ee hantiga ahaa shacabkii meeyi muxuu ahaa ku noolaa meesha la yiraahdo lafacaado meeyi shacabkii ku noolaa meesha la yiraahdo muxuu ahaa ee xudum waxaasoo dhan waa la xidhiyey madaxayaal baa laga dhigay yaa wada wax wada eesanamtaw waxaan ka xumahay dadka sidaa loo gelaayo ee lafacaadku iyo darowa wax waxbay soo jiraan sanqashooda waa isqashaan moogta inaga hareer la ka hadlin moogta waxaan ka xumahay ninkii la oran jiray faroole cabdiraxmaan faroole oo maamulka ka horreeyay cabdiweli wuxuu oran jiray marka ay reer sool ay arrin soo qaadaan walaalaha iyo somaliland ee kuwa hargagisa ah oo dibadda wareegaya waa kaga isbeddelay war waxaas wax la qaadan karo maaha dad shacab ah ee soomaaliyeed ee ayahooda u halgamaya ee muxuu ahaa mashiirkooda u dagaalamaya ee guryahoodii la haysto inuu sidaa yidhaahdo waxaa ama ehelnimadaba saas maha kelnimadaba iyo wadagarashadaba sidaas maha waa hagaag cawil waa cawil waa garanay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama aad adigu siyaasina tahay aadna ugu dhundaloosho howlahan ka jira goboladan siiba gobolka sool ciidamada maamulka somaliland ee jooga gobolka sool yaa bixiyaad is leedahay iyaga dhaqaalahooda maadaama aad ka hadashay in somaliland bixiso dhaqaalaha ku baxa dagaalka galgala lagaga wado puntland
waxa weeye dee horta mashaakilaadka soomaaliya meelo badan buu ka socdaa ilaa soomaaliya degin dad baana loo soo maraa wadooyinka loo soo maray ka mid tahay fi somaliland arrintaa la rabay oo qodobka aa rabay waxaad isbarbardhig baad ka hadashay somaliland iyo puntland dhinaca laysla barbardhig karo kuwana waxa weeye waxay leeyihiin soomaaliya magaalo soomaali baan rabnaa midnoo soomaaliya nabadgelyo aan rabnaa kuwana nabadgelyo ma rabaa oo waxa weeye nabadgelyo waxay ku yihiin inay xasiloonida ay ka lumiyaan puntland wey dad badan baa lagu laayay puntland dadkaa waxa laayay dadka loo i- muxuu aha loo iilo inay wadaadada yihiin wadaadada iyo qoladan islamtara xiriir bay leeyihiin marka qaabulaynta wax badan baa jira xusinow waxaan kuu sheegayaa maxay ka wada hadleen shiilaayo cumar geelle iyo xasanka xasan burburtaha jooga muqdisho markii la tegay meesha la yidhaahdo jabuuti lagu shiray maxaa laga wada hadlay waxaa laga wada hadlaayey sidii loo kala khalgelin lahaa puntland wey waxaa dhici karta nimanka garwadeelka ka ah siyaasiyiinta garowa joogaa inayan fahamsanayn waxaan ka xumahay inaan daawanaynay markuu cabdiweli u tegay meesha la yidhaahdo muxuu ahaa ee jabuuti inuu hareeraha iyo dhabanka iyo lulaha ayuu ka dhunkanayay ninka la yidhaahdo ismaaciil ismaaciilna uu soo waday shirkoolka uu ku imanayay ninka la yidhaahdo muxuu ahaa shiilaayo marka waxaa taxkuleyntu meelo badan bay ka timaadaa sida dareenka dadku ay sheegayaan qayb waxay ka timaadaa inta badan dadku waa is yaqaanaa soomaalidu waa isdhaqaalo taqaanaa dhaqaale ay ku ay ku hanan karaan ilaa muddo dheer waa in dad kala bixinayso wey waxaan dareemaynaa in dhaqaalahaas ka yimaado xagga jabuuti si kastaa loo farsameeyey buuti
waxaanu xog hoose ku haynaa in ciidamada darkooda iyo kabahooda iyo raashinkooda ee bixiso ma dawladda jabuuti marka arrintaa manoo xagga jicirta
arrintaa dad badan baa muxuu ahaa soomaalidu wa- waa soomaali oo war isuma sheci kara dad badan baa degan boorana dad baa degan xaggana waa degan yihiin meesha yar jabuuti shacabkiina waa kaasfayna cawil adoo mahadsan haddii aan waraysiga soo koobno si fiican oo waafiya ayaa nogala hadashay in dhibaatooyinka maamulka somalilan uu ku hayo gobolada sool iyo sanaag laakiin weli waxaa in yar mugdinagba jira oo keliya oo aanad weli si fiican u faahfaahinin in dhibaatadaas mid lamid ah ay ku hayso maamulka puntland labadan gobol miyaan la oran karin maadaama ay ay isku si wax u wadaan
waa sax weeye waxa weeye waxa la yidhi ninkii ninkii waxa la yidhi ninkii hooyadii dilay ayadii hadwa jiido war ninka sool iyo sanaag ama dabka la dhashay oo xafiga ah ka dandan waaye waxa lagu hayo oo kuwa laynaya ka hay waaye wuxuu la mid noqonayaa la mid weeye marka waxa weeye hadday jisri waayaan dhismada ee garowe dhismada galkaayo dhismada dhaqo ee kuwa boosaaso ee ee qabiil ahaan aan muxuu ahaa la tilmaami karo ee majeerteen hadday ka hadli waayaan midka ay ku hayaan ilaa ismadii dhulbahante waa hadleen kuwa wasangeli waa hadleen ee hadaf maaha hadalka aan leeyahay calaacadu maaha waa garwi garsheegashuwi waa laisu garsheeganaya waayo cawilow mada waxaa laga rabaa majeer waayo cawilow cawilow iyo siyaa- iyo iikaan iyo siyaasiga majeerteen inay si toosa uga hadlaan arrintan ee arrin qarsoon maaha wax guddiga la gelin karo maaha arrin xun baa socota arrintaas waxa wey- waxa shiraako ku ah waxa weeye xalka gurguurte shiraayo iyo dhulajin waa ogyihiin hadday ka hadli waayaan oo hadhowto muxuu ahaa arrintaasi ay u hirgasho ee, muxuu ahaa wax hirgelinaya awoow galgalma waa lala tegi ee, gaalkacyo waa lala tegi waxaa soo baxaaya iyadoo turbaana baa garow keliga soo baxaysa sababtu waa maxay dadkii gabdaadka u ahaa arrintan waa garan weye waynu garamaynaa nagama aha cabasho ama halaal waa daw laysku leeyahay wey waxaan u sheegayaa siyaasiyiinta waxgaradka dadka muxuu ahaa nidaamkii dawliga ahaa ee meesha la dhigay dad baa qalday dadkii khaldayna waa u jeednaa waajib baa saaran qof kasta oo buntland ama harti ah inuu arrintaa ka hadlo hal nin baa ka hadlay oo layla duubanay hal kaanin baa ilaa iyo hadda qodkiisa la maqlay buugta inta kale lama maqla waxaa laga rabaa wixii mudanka laga lahaa dadkaan looga lahaa inay la yimaadaan waayo awil adigoo mahadsan arrimahan labadan gobol waa ay soo jiitamayeen wax badanna waa ay socdeen run ahaantiina siba gobolka sool way ka hadleen dadkii u dhashay gobolka sool wayna tashadeen waa kuwa maamulka khaatuma samaystay gobolka sanaagna haatan ayaa laga sugayaa iyagana inay tashadaan oo talo gacantooda haatan ay ku jirtaa laakiin maadaama aysan ka hadlin ereygan hartiga aad ku celcelinayso miyuusan ahayn wax dhintay maadaama aysan ka hadlin dhibaatooyinka goboladan ka dhacayay muddo haatan ilaa shan sanadooda
walaal waxa weeye dalkagu siyaasi maaha waxa siyaasiya waa buntland wey waxa siyaasiya waa khaatimo wey waxa siyaasiya waxa weeye waa maakir wey waxa siyaasiya waxa weeye waa statiska ay leedahay meeshu laakiin wadadhaashada iyo isirka iyo isirsiga wax la yidhaahdo ma baaba'aysa waa jiraysaan mogta kelmadda xasilma waxa weeye dhulbaante iyo wasageliga weeye waa jiraya jirkan haka weeye waa jira wax jira ayu wey waxa khaladka iskale waxa weeye dadka wax maamulaysa ama garaad ha ahaado ama suldaan ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado ama ra-iisul baarlamaan ha ahaado ama xubin baarlamaan waxa wax khalqaya waxa weeye dadkaas wey dadka shacabkaayo waa dad fiican weeye waxay u baahan yihiin wax maamula marka ma ay dhibane waa nooskaas waayahay cawil adoo aad iyo aad u mahadsan anagoo gabagabadii barnaamijka soo gaarnay maxaa tala ah ood sii nasaa haddaba deegaanadaas puntland waxa weeye ee, marka ugu horeysa ee, wixii horay u dhiman jiray sidii loo baadigoobi lahaa iyadoo la wada jiro gaar ahaan suuriya sanaag waa lagama maarmaan inay hawshaas si gaara u wajahaan waa lagama maarmaan hadday burlaaki kasan yihiin iyo hadday dhibata joogaan iyo hadday hisan yihiin waa lagama maarmaan gaar ahaan khaatumo sool iyo cayn waxbay ku dhawaaqeen waxay ku dhawaaqeen waxaa laga rabaa waa haddii jawaab saxa ka weydo puntland waxa weeye waa nin qolio maxaa loola jiray nin walba muxuu ahaa isku daso weeye bunt tan saddexaad waxa weeye oo laga rabaa shine gaar ahaan isimada suldaan siciid garaad cali ciid garaad muxuu suldaan muxuu ah maxamed cabdulaahi xasan isimada kale waxgaradka dadka ku nool shacabka guud ahaan laasmaray badan gaabo dabalaxgare meesha la cadmale awboogays meesha la yaado shinqarool bahar waxaa laga rabaa inaad milowdaan hogaamada sida sudaasi waxaa laga rabaa oon ka codsanayo laga sugayaa inuu ka hadlo colaada dagaal ooge gacankudiigle siinayo uu ku hayo dadka isay nafiis suldaanka odayaashkana waa inay arrintaa ka hadlaan arrimahaas waa arrimaha loo dulqaadan karin waa arrimo waxshinimo ah waa arrimo bini'aadnimada ku xun waxa weeye waxaa laga rabaa inay adduunka la hadlaan oo u sheegaan oo waxa ka jira meesha ka sheegaan maaha inay yidhahdaan "Nin waxaan noo hadlaaye puntland baa noo hadlay masiir baa hadlaya maaha maajid wuxuu saaraya waa suldaanka garaadka iyo suldaamada kale inay arrintaa ka hadlaan oo uu suldaan siciid ka hadlo aa laga sugayaa jawaabta waa hagaag aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay cawil adiga salaamu calaykum
magaalada qaranka soomaaliyeed